waadu ku soconaa kufsiga ilaa sanad dhabarka jabi i dhaq dhulka tabadugu yeedhesha habeen hore tusi ciyaalka xafada kaca ha ka baqan ciyaal korontada waa ciyaal ku dhaca midka yaryo midka weyn waxaan ahay isku faca igu da'ani dameerka waxa ku filan jaca ani kaligee kurti ku fure walaac ashuluqoo ciil darartiisa dilaac ama taqaanaa ciyaal xasan hilaac ahadda ku bara tartiib isoo raac awarta biyaha isbartiiba imow awaxa jooga saaxiibkayga gaduudow awiguule dibuda kafiidow wasalaamayaa shaarkee wiilow asiid cali xaajo haya ciilo wariyaa goobe imaqal ani weji iskoobe waxa kugu dhax tumayaa zoobe waxaan jirinaa soo dhoodhoobe icamir camal hoobe hoobe xasuus gal ilaa cabdulaahi uurees shalema muqdisho sharmashida geeska gees dukaankii gacmay nasteexa u hees luqi gardaro gacanfuri gacmadees iskuul deegaan dabaqeenka agtiis waxaan cabi talisha xaji maxamasiis lama rabadood weli ma ka teesteese jamal food macmacaanka jidka cagaara soo mood siliga amerikaanka godka soo bood iyal wada jir xabadkeena waa bir waxaan ahay lof dhabarta banaadir muusigeenoo kale la imo wir maya ma dhici karto tartama gali karno igu sawir baa tahay mana kaftami karno ha xumaan laakiin isku meel ma mari karno cidda sirta horta dhaqankooda soo baro jidka marka socdo kibir ma yeersho hoon kuma maqlo waxa igu jira airfon shalay ma subar ma kuwa dafeekoon ishiisa ka baqayaa aragnificiisu dabada u dhaqayaa habeenkii kuwii shaqeeya waan la shaqeeyaa maalinkii kuwii shaqeeya waan la shaqeeyaa ha isqaldin madaxda la qadeeyaa cadowgayga marka hore wa soo dhoweeya hadduu iska waalana waa u qubeeya ma cabsada ani cidlada lugeeya ciyalka madaxa cagta uga heeya marmarkaan rabo dabada ka uleeya ma ila aragti kulli waa kululeeya koda ugu weyn muxuu kaloo heeya ani ma ku dhihin lugahalagal dhiiqo horan kugu ballanqaaday toban daqiiqo murtideeda arag ani cidla kama xiiqo garabkayga buurtile la janfaliiqo ina liibiya tuur inigaaliiqo wixii muran wada kulli anigaa biiqo isku taga hana la wada baroor diiqo iskiis ha ii soo dhowaan waxa tahay raqiis dharka ha iga haleen waryaa disiis dj sharmanobis hey ma ifaantay kuma hadla farasiis waxa igu abartay ilmaya yariis kulligooda waxa ii saaran liif ciyaal aargada ugu imaada biif anigaa ka tiri jira kuwaan diif iska daa waxa lagu xiray bax qafiif wa ka badinaa oo tareeta nadiif xasuus gal wiif tada wiif wiif wanidi ku faanaa ree suuq liif waxaan ku dheeli jira dharkeeley damba xasuusa afar gooley waan korsan jira ani qooley ciyalka xafada dhihi jira beeley helooluuley la hadal calooley caan marabta ani la icaay ninkay ku seexdaan maxaa tiri maay amaroodha meeshaanka ahaa gaaygaay tuwanitu xamar wanka tege baaybay hadda waxay ka shidan tahay eley iwa jeekada tan muudaa saara marka hore carruurtaana soo saara xasid ma ihi laakiin waa ku khasaara abaal ma laha aabbuu ku jisaara konton doolar utuur buu ku ammaana toban ugu dar barofilkiisu ku saara wagadan kartaa doonta ma kuu saara boqoradan ka dhashay salaan loo saara ilaa sc hese hega laga daara keena dhinta lamaduga waa loo aara you know me aqooniguma ka dhimanah wilowli daqa dambada ka dawana follow me adamel cidla ku dhimana tolowti face to face ma u cuna heblaayake maxa u fure ani siinyeerke qabiil dhamacayo wanqabaa miirke soomaaliyo dhan kulli waa ehelke waa ku faanaa ciyalka xaafade abakorbaro waa ina adeerke wuu kugu soconaa ilaa sanad kufsiga luuqayga kadaabajaqee dugsiga horta maxaad uga soo hadashaa xabsiga jikada makula gale cuqdada nafsiga gabdhahaa dhihi jira waa maxay la qabsiga ma waxaa tahay kuwa la saarta tagsiga nitaraaglee kor saaran tahay maskiintan wee daalan tahay dawa u socota wee waalan tahay qole ku jirtaa wee cayilan tahay batuulakee wee ciilan tahay suugeygee weli ku dhegan tahay waa dhiqa ee taagan tahay waryaa naqiis ma saaran tahay adoo kale ani u imaaday qurbo walaahi waxaa kugu noqonaa kurbo dibrashina hadda kugu bilowda durbo maxa ka bedeli karta waa may maxa ka bedeli karta waxba badanu wadaa waa biyo cabsiina maxa ka bedeli karta waxba marba soomaaliya madaxweyna xukumo maxa ka bedeli karta waxba mansuur roobow xildhibaan waaye maxa ka bedeli karta waxba sheego wala buubuusa maqalay maxa ka bedeli karta waxba ganacsi top life dhexdiisu ku dhuusay maxaa ka bedeli kartaa waxba tuwanitari derbiga laga soo dhacay maxaa ka bedeli kartaa waxba meeda baxsade ma ku soo gaartay maxaa ka bedeli kartaa waxba qamar suugaani wala istaajiya maxaa ka bedeli kartaa waxba idan nimca jookar carwee furatay maxaa ka bedeli kartaa waxba iska baro jeebakis manajaradeeda waaye maxaa ka bedeli kartaa waxba xalad ilaa hadda gurigiina fadhiya maxaa ka bedeli kartaa waxba weli macawuustaada la igeliyey maxaa ka bedeli kartaa waxba habartaada xataa waa soo bartay maxaa ka bedeli kartaa waxba walaasha ayaa ka dambeysay waxaas dhan maxaa ka bedeli kartaa waxba nayrobina meel la seexda ma lahan maxaa ka bedeli kartaa waxba dadcaana casha laga bixinooya maxaa ka bedeli kartaa waxba kuwa qaar waaba lasoo qarxinooya maxaa ka bedeli kartaa waxba wanarkaa waa isku dayeesiin laakiin ani camal maba noqonaysiin usha abihiina ku dheedheeloosiin hadduu idinku jabo see yeeleysiin iga foqo maxaa iigu dhagaysiin ha isku dhaweynina dab iyo baasiin beledkan yaa xukumo baabaasin waxaan dhasha ani dowladii cabdiqaasin laakiin rag iga waaweyn soma aasin imtixaano badan badan badan soma baasin balse hadda happy happy I'm dancing alxamdulilah waxaan ku jiraa nimco mana ihi kuwa kaliya tukada jimco waxaa jira dadka xolahooda kuwa damco noqo midka ale wuxuu siiya ku qanco dooraha noqon adoo dooran kara diiq qabso qalinka gooy go-aanka xariiq wadka lama huro laakiin reeb taariikh lama qaban karo iska dhig si daqiiq marmarka qaarkood u dhaqan si dabiiq maskaxda ka soco indhahana kala fiiq dhagahayga miya mise waxa maqla biiq yaa waay waxa dhuuse fuck faniskayga igu yiri ilmaha garaac anna waxaan dhahay noo sharafta ka raac waan garanayaa sida loo bahdila baac muran dhannac aha iswaalin haddii kale madaxaga bac dhulka dhac aha la tartamin marnaba ciyal ku dhac waana kana nagama yeerta qac nolosheena mac adigana isnac yariis iyo weyn kurti waa isku fac war badana qarararararac afutada ka hadashaa sac sanbac tooshkayga isku qabatay wac wac wac dushiisa ku noqda king of this generation weli waxa bixisaa iyada reaction gabdhaha ku dhaga hadasha qashin seenu kaftami karnaa disgusting ingiriiska kugu baranaa fakin dushadan ku soconaanaya youtube ka burinaya sharba noloshuu ku urinaya ey habeen iyo maalin waa ku hor imaanaya maxaa iga gale waa ku tumanaya abihina magaciis macalin sharma ya ku daba feesha macalin sharma beledkan yaashida macalin sharma shacabka way ka heleen sharma ka sharma dal mariyara timihii ma u soo bixin maxaa ka bedeli kartaa waxba isqilaaji oo kiyaalka ma dhigo maxaa ka bedeli kartaa waxba omar barbar teelkama qabdo maxaa ka bedeli kartaa waxba muuse biixi ani wuu ijecel yahay maxaa ka bedeli kartaa waxba laakiin b k wuu inacab yahay maxaa ka bedeli kartaa waxba faniskayga badan kuma jira tartan maxaa ka bedeli kartaa waxba shalay waa shalay laakiin maanta ka wataa maxaa ka bedeli kartaa waxba haddana tusi tabarta inta ku dilaa meedkaaga canshuura maxaa ka bedeli kartaa hadda laga bilaabo abgaala ahay maxaa ka bedeli kartaa markuu xilka dhammaado qolada ku xigtanahay maxaa ka bedeli kartaa farxiyo fiska ma hadal badno maxaa ka bedeli kartaa waamay haddana mubaarag le isfahmaan maxaa ka bedeli kartaa waamay diqa afuro haddii geedka la saaro maxaa ka bedeli kartaa waamay sana wanaqaana sana wanaqaana maxaa ka bedeli kartaa waamay cunigan yarka wuu kibra ku lahaa maxaa ka bedeli kartaa waamay run iyo been waxaan raba kuu sheegaa maxaa ka bedeli kartaa waamay garka la baxaa mana tukanayi maxaa ka bedeli kartaa waamay afaare qabiilka ma dhammaanayo maxaa ka bedeli kartaa waamay saliid saytuunka dab casaraagado maxaa ka bedeli kartaa waamay ayuub kaarlo reere dhafar waaye maxaa ka bedeli kartaa waamay saaxiibkayga dooni bii boqor waaye maxaa ka bedeli kartaa waamay digtoono dani madaxweynaheena waaye maxaa ka bedeli kartaa waamay reer puntland maamulkayga xor waaye maxaa ka bedeli kartaa waamay arag wey oo yirabta iga qari afyarta naaya waan salaamay dhalinyarta waanka waan kore jaranjarta meesha ugu sarreysaan jooga maxaa ka bedeli kartaa waxba waan arkay mana kuu u sheegaay maxaa ka bedeli karta waxba waa maqlaa waana isdhagooleyna maxaa ka bedeli karta waxba arsenaal weli waa laqa qabanooya maxaa ka bedeli karta waxba madaxdeena qaarkooda ba ahaan jira maxaa ka bedeli karta waxba inta ku fakan karta ahe shacab baa ka tahay adile ku dhimana maxaa ka bedeli karta booliiskiina bajaajla lagu diray maxaa ka bedeli karta waahe ciyal weer hooshada hoose ka wataan maxaa ka bedeli karta warya anaga dhaxdeena leh isku maqan maxaa ka bedeli karta waahe baabaje wuxuu rabu noo sheegaa maxaa ka bedeli karta bashiir hanuuniya masjidku gale maxaa ka bedeli karta waahe waan ku aqaanaa marna waan ku inkiraa maxaa ka bedeli karta boolo udawagarob nin dhanna ma rabto maxaa ka bedeli karta milyuun tahriibee ku imaatay maxaa ka bedeli karta waxaa afka la gashay lix xiniyood abba haraabka hadda baro idiyood ima dhowid laakiin isaga riyood kan kaas kuli kuwaas indhaha ka xir qacbac ku furbaas dabada waxay u dhaqaan madaxaas jeesa jaas sida jenefa labaas waana kaas ina geli bebi mugdigaas hadalna ma jira xiligaas just mood buff buff buff pass win the hood no west west west adi waxa kugu dilayaa been been haddii kale hadeerka toobadkeen abahagamaa ku dhahee iskeen okay aween awakanin ween ateen teen teen madaxaga inta keen burtila ku dhasha nine nine mayac kuma korin ilma baradaas maaya ani familiska baro anoo laba sana jira xamar taga waa hore aaba ma joogin hoyo shaqo jidha laakiinse ani ma ooyin xaalada iska xumeed allena ma gooyin waqti hore waxaan kusoo koray murugooyin adduunkana waxaa ka dhaca masiibooyin cuna may ka fikiree hooyo mise kiradee dibire shaqana ma laha dhulka meetetire waa dhibaato marka dhabta laga hadlo noloshana qof walba uma wacnaato saasay tahay cidna kama amar qaato si kasto ahaato maanta waxaa noqda midka lagu wana qaato ragi dhali kara ani meegii qaato ana waxaan dhahay soomaaliya ha noolaato yeah soomaaliya ha noolaato baba aniga waa ninka awoodo ten minute oo murti ah iyo karbaash isugu jira abaaba xaqiiqooyinkana looga hadlaa